halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo barta internetka v o a somaali com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa axad shan iyo tobanka bisha janawari labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadan ah waxaa idiin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo maxamed cabdi xasan halkaasi aad naga dhegaysanaysaana waa v o w washington
qodobadan idaacadda fiidnimo idinku hayno waxaa dhegaystayaal ka mid ah hay-adaha gurmadka oo baadigoobaya ku dhowaad boqol muhaajir oo dooni ay kula degtay xeebaha dalka libiya ilaa haddana afar qof oo keliya ayaa la soo badbaadiyey
qodobada kale ee aad idaacadda idinku haynana waxaa ka mid ah soomaalida minnesota oo qorshaynaya inay suuq ay iyagu leeyihiin amaba ay maamulaan ay ka dhistaan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota falanqayn ku saabsan sannad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay weerarkii askar ka tirsanayd kenya ee lagu dilay ee ka dhacay xerada ceelcadde ee gobolka gade ee soomaaliya
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan oo ay ka mid tahay
si walba oo kale waan ugu bogeey meesha keliya ee haweenaydu ay ku gaftay waa ereyga nugul oo dumarka iyo carruurta aan ku saabsanayn in loo adeegsadaana ay af soomaali ahaan qalad tahay waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha sidoo kale wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka
chris van hollen oo ah mudane ka tirsan aqalka senadka lagana soo doorto gobolka maryland ayaa sheegay inaanu donald trump u ogolaan doonin sida uu hadalka u dhigay inuu aaso taalada madax bannaanida ee maraykanka master holland ayaa hadalkan shalay ka sheegay kaniisad ay leeyihiin bulshada madow ee maraykanka taasoo ku taalla bartamaha magaalada washington van holland ayaa ka hadlayay mid ka mid a mudaaharaadyo fara badan oo maalinta sabtida ah ka dhacaya guud ahaan maraykanka ka hor intaan donald trump loo dhaarin madaxtinimada ganacsadahan bilyaneerka ah ayaa ololihiisu uu bulshada kala qaybiyey waxyaabaha lagu diidan yahay ayaa waxaa ka mid ah hadalladiisii lidka ku ahaa soo galootiga ballanqaadkiisii ahaa inuu derbi ka dhisayo xuduudda uu maraykanku la wadaago mexico iyo ballanqaadkii kale ahaa inuu ishortaagayo dadka muslimiinta ah ee soo gelaya dalka maraykanka kadib dhaarinta trump ee maalinta jimcaha dhacaysa kana dhacaysa magaalada washington ayaa waxaa la filayaa in dad in dad gaadhaya ilaa iyo laba boqoloo kun oo qof oo isaga imanaya maraykanka oo dhan ay ka qayb galaan dibadbax ay dumarku hormood ka yihiin oo la qorsheynayo in la qabto sabtida kaasoo donald trump lagaga soo horjeedo madaxweynaha la doortay ee dalkan maraykanka donald trump ayaa dhaleecayn dusha ka saaray congressman john lewis oo astaan uu ah dhaqdhaqaaqa xorriyadda maraykanka kadib markii uu fariimo kala duwan soo dhigay bartiisa twitter-ka uu ku dhaleecaynayo john lewis iyadoo hal maalin uun ay ka hadhsan tahay fasaxa lagu maamuuso halgamaagii martin luther king ee u doodi jiray xuquuqda dadka madowga john lewis ayaa hore u sheegay inaanu u aqoonsanayn donald trump inuu yahay madaxweyne sharciga isagoo ku eedeeyey in ruushka uu gacan ka siiyey guusha uu gaadhay lewis ayaa ka mid ahaa dadkii horkacayay isu soo baxyo ka dhacay washington sanadkii kii taasi oo hogaamiyihii u dhaqdhaqaaqi jiray xuquuqda madaniga ah martin luther king uu ka jeediyey khudbadiisii taariikhda gashay ee waxaan leeyahay rio isu soo baxaasina waxaa ka qayb galay dad ka badan laba boqol oo kun oo qof
dalka faransiiska ayaa marti gelinaya shir caalami ah oo lagu taageerayo xalka laba daloo darisa kaasoo la doonayo in laga hirgeliyo bariga dhexe wasiirka arrimaha dibadda faransiiska jean marc ero ayaa sheegay in mas-uuliyad ay dhammaan dadka oo dhan wadan ay wada saaran tahay si reer israa'iil iyo reer falastiin ay miiska wadahadalka ugu soo noqdaan master ero ayaa hadalkan ka sheegay furitaanka shirka oo hadda maanta dhacayay waxa uu intaasi ku daray waan ogahay inay adag tahay laakiin beddel ayaa jira wafdiye ka socda tiro ka badan toddobaatan dal ayaa ka qayb galaya shirka baris kuwaasoo doonaya inay muujiyaan sida ay uga soo horjeedaan guriyeynta israa'iil ay ka samaynayso dhulka reer falastiin oo ay ku jirto magaalada qudus ma jiraan dad ka socda israel iyo falastiin oo iyagu shirka jooga ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu ayaa sheegay in shirka baris sidau hadalka u dhigay uu yahay mid aan waxtar lahayn oo gacan ku rimisa bishii hore ayay ahayd markii dowladda maraykanku ay qaaday tallaabo taariikhi ah oo ay kaga aamustay cod uu golaha ammaanku u qaaday dhaleecayn loo jeedinayay barnaamijka guryeynta israel ee dhulka falastiin maraykanka ayaa xiliyadii hore cod vita u adeegsan jiray si uu qaraaradii si uu qaraarkaasi u horjoogsado mas-uuliyiinta dalka afghanistan ayaa sheegay in ugu yaraan toddoba qof oo rayidihii ay ku dhinteen laba kalena ay dhaawacyo ka soo gaadheen kadib markii gaadhi ay saarnaayeen ay ku qaraxday miino waddada lagu aasay gaadhigan ayaa marayay xuduudka ku taala gobolka dhinaca bari ee dalkaasi dhacdadan ayaa ku soo beegmaysay iyadoo saacado ka horun ay kooxda isis afduub ahaan u qafaasheen saddex iyo toban macalin oo gobolkaasi ku sugnaa wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka afghanistan ayaa sheegtay in goobta qaraxani ka dhacay ay tahay gobolka nangahar oo ku yaala xuduudka dalkaasi la wadaaga waddanka bakistan wasaaradda arrimaha gudaha dalkaasi ayaa falkan cambaaraysay iyaga oo ku sheegay inuu yahay mid la xidhiidha argagixiso oo aan la saamixi karin oo nacasnimo ay ka muuqato sida ay hadalka u dhigeen waxaanay sheegeen in weerarkan ay ka dambeeyaan koox cadow u ah nabadda iyo xasiloonida waddanka afghanistan
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba hay-adda muhaajiriinta caalamiga ayaa sheegtay in ku dhowaad boqol qof lala-yahay kadib markii dooni siday muhaajiriin yurub oo yurub kusii socotay ay ku degtay xeebaha dalka libiya afar qof oo keliya ayaa lasoo badbaadiyey ismaaciil xuseen farjar ayaa warbixintan kooban inoo haya markab ay saaraayeen socoto nolol raadis ah oo ka badan boqol qof ayaa ku degay xeebaha badda liibiya shalay sabtidii waxaana warar hordhac ah oo ay wakaaladaha wararku daabacayaan ay sheegayaan in ilaa haatan la badbaadiyey afar qof oo keliya oo ka mid ahaa dadkii markabkaa saaraa ilaa siddeed meyd ah ayaa la helay hase ahaatee waxaa howlgalka baadigoobka caqabad ku noqday cimilada oo xun awgeed wakaaladda wararka ee dalka talyaaniga ee lagu magacaabo ansa ayaa sheegtay in howlgalka baadigoobka lagu bartilmaameedsaday meel konton kilomitir u jirta xeebaha dalka liibiya afhayeen u hadlay hay-adda muhaajiriinta caalamka ee i m o ayaa sheegay in afar qof oo ka mid ahaa boqol iyo tobanka qof oo doonta saaraa lasoo badbaadiyey afhayeenka ayaa sheegay in xog dheeraada la heli doono marka afartaas qof ay gaadhaan xeebaha maraakiibta ugu badan ee daabusha socotada nolosha cusub raadinaysa ayaa ka baxa xeebaha dalka liibiya iyaga oo ka faa'iidaysanaya sharci la'aanta halkaas ka jirta taas oo kooxaha dadka tahriibiya ay ka howlgalaan iyaga oo lacago badan ka qaada socoto isaga kala timi dalal badan oo afrika ah oo niyadda ku haya in ay gaadhaan waddamada yurub sannadkii ina dhaafay ayaa tiradii ugu badnayd ay ka tallowday badda mediteraneanka halkaas oo ay ka gudbeen ilaa boqol iyo koob iyo siddeetan kun oo qof oo ku jihaysan dalka talyaaniga si ay uga sii gudbaan waddamada yurub socotada ugu badan ayaa ka timaada dalalka galbeedka afrika
aad buu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar oo noo soo koobay warbixintaasi ka hadlaysay dooni ku rogantay dalka xeebaha dalka libiya
hubaysan ayaa la sheegay in saldhig booliis oo ku yaala degmada maxaas ee gobolka hiiraan ka tirsan uu ku dilay nin maxbuus ah oo ku eedaysnaa inuu al-shabaab ka tirsan yahay sidoo kalena uu dhalay nin al-shabaab ugu magacaaban guddoomiyaha degmada maqakori lamana ogaa sababta dilkaasi ka dambeysay balse waxaa la sheegayaa inay la xidhiidho aargudasho uu ninkaasi hubaysani kaga aargudanayo walaalkii oo shalay lagu dilay deegaanka moqokori waryaha v o eda ee hiiraan xuseen xasan dhaqane ayaa khadka telefoonka waxa uu ku waraystay guddoomiyaha degmada maxaas muumin maxamed xalane
oo kolba wax lagu soo eedeeyey eediina hadda ee lagu kala bixin oo kolba aan baaritaan weli aan ku samayn ayaa si lama filaananan ku dilay qoladan cusleed ka mida ninkeeni waa xiraya magarat ujeeddada dilka ninka maxbuuska ah oo aad sheegtay inuu yahay shacab oo qof hubaysan uu saldhig ugu soo galay kuna dhex dilay maxay tahay haddaa noo sheegto waa ujeeddada dhabta horta waan soo dhaxaynaa laakiin aniga intan kadayaasigana ba ka ognahay waxa waaye ninka horta sidaan ku naqeena shacab waaye haddana shabaabaa lagu soo hoorey inkastoo adugu shabaab yahay haddana laba qofood ay kala yihiin oo qof walba dembigeeda u leeyahay oo waxaanaka looma waxyeelayo mana loo waxyeelin qofna looma waxyeeli karo aniguna hadda ka mumaaradii waxaan ku naqeynaa ninkaan haddana shacaba laakiin shabaaba lagu soo geedeeyey eedina arrinta iyadoo la qaadin ayuu si lama filaahan saldhiga ku soo galo ninkii ku jira iyadoo suugiin iisoo bixiyey ma garan marka ninka dilka geystay oo aad sheegtay in uu ninka maxbuuska saldhigga ku dhex dilay muxuu ahaa ma ciidankuu ka mid ahaa Eh, xaggee ka yimid saldhigga dhexdiisa in wax lagu Wallahi, ninkaasu nimanka maxbuusyada biliiraa oo meesha deegaanka ka shaqeeya oo hadda deegaanka ka jira marka eh, nin walaalkiisaasana waxaa lagu dilay eh, ninkan adugiisa meeshu joogo deegaanka maqukuriyo lagu dilay oo oo hadda shabaabku naga haysto oo degmada maxaad ka tirsan ayuu adugiisa madax ka yahay marka deegaankaasa nin walaalkiisa lagu dilay marka maadaama ninkan uu dhalay eh, wixiina sharci lama waafajin oo hadda sharci daraa lagu dilay laakiin sidaas ay aanadaas la xiriirtaa Een, saldhigga booliska dhexdiisa in wax lagu dilo een, oo qof shacba uu soo dhex galo oo qof kaloo maxbuusa uu ku dhex dilo ma u aragtaa inay tahay een, ama mas-uuliyad darro ay ciidanka dhexdiisa ama saldhigga dadka gacanta ku haya ay sameeyeen walaal qalad waay qalad waay ninka qaladaa lagu dilo saxaa lagu dilo marka dhuha haayo anigu ninka shacabaan ku naqeenay qofkuna hadduu shacab yahay iyo hadduu shabaab yahaba sharciga qofka lagu dila mugud qof sharci darro laguma dilo intaasaan inagu aaminsanahay haddana wuxuu sameeyey ninkaanu maadaama nimanka maxuusulida ciidamada la howlgalaan ciidamada la falgalaan si guuri la iskagama ilaaliyo oo ciidamihii dhex bigeeyna ciidamihii dhex socdaan ciidamihii wax la cunaan marka si fudud uu kusoo gala walaal sidaasuu ninkaas ku dilay
marka qofka dilka geystay ma gacanta ku haysaan mise ugu baxsaday oo gacanta ku hayna wasaqda ninkii gacanta ku hayna qalka dilgiisa
Een, guddoomiye xaaladda kale ee deegaanka haddaad warbixin naga siiso wararka aan helayno een, xuduudda hiiraan iyo gobolka galgaduud ee qaybta maxaas hoos timaada waxaan maqalnay inay shaqaaqo ka jirto taa maxaa nooga biiri lahayd
walaal eh, waa ka jirtaa laakiin hadda wax weyn maahan waan xallin karno waay waana xalinaa siinguri wax kuma dhiman kow kuma dhiman laakiin dhibaatooyin yaryara ka dhaca siingurina waa ka dhacan annagana waa ku dhex jirnaa Eh, hadda shalan waxaan soo xalinaa shalaan kasoo tegey eh, deegaankaas Eh, deegaanka maqukuriyo dhib ka dhacay oo nimanka maxuusayda weeraraan aaday Eh, waxaan u aadanaa waxa waaye in hadda deegaankaas xuduudaas kala gaduudiya annaga xuduudkaynan waxa u aaday bacal la isku qabsaday oo bacaha dhulka la geliyo oo biyaha lagu shubto la isku qabsaday oo meeshii macnihi dadkii maadaama dad deegaan ah si biro daaqay ku dareeraan dadku marka eh, baca noocaasay isku qabsadeenaan soo xalliyey buuq ka jiray haddana waa ku socdaa waxaa laleeyahay haddana baabuurkii waxbaa lagu qabsadaa laleeyahay marka eh, anagaa xalaynayna hadduu alla guraa ina xalaynan diyaaran waqti kastaan u taaganahay
kaasi wuxuu ahaa muumin maxamed xalane oo ah guddoomiyaha degmada maxaas wuxuu khadka telefoonka ugu waramay wariyahayaga gobolka hiiraan xuseen xasan dhaqane
dhinaca kalena saddex qof oo rayida ayaa siyaabo kala duwan loogu dilay shil- shilal eh, salka ku haya aanooyin qabiil oo gelinkii dambe maanta ka dhacay deegaamo ku yaala gobolada hiiraan iyo galguduud dhimashada koowaad ayaa waxay ka dhacday tuulo u dhow deegaanka teedaan ee gobolka hiiraan halkaasoo rag hubaysani ay dileen laba ka mid a dad ay afduub u haysteen kadib markii ay ka war heleen ciidan ku soo fool leh oo doonayay inay xoog ku soo furtaan dadkaasi afduubka loo haystay dhinaca kalena hal adhada fal aar gudasho oo salka ku haya ayaa hal qof lagu dilay mid kalena lagu dhaawacay degmada guriceel ee gobolka galguduud halkaad weli nagala socotaanna waa v o a washington
halkaad nagala socotaana waa v o a washington magaalada muqdisho waxaa maanta ku kulmay guddoonka cusub ee baarlamanka soomaaliya iyo guddiga dadban ee doorashooyinka iyagoo ka wada hadlay dhammaystirka xubnaha dhiman ee baarlamanka warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray axmed xasan colaad kulankaasi kadib ayaa guddiga doorashada dadban iyo madaxda guddoonka baarlamanka ee dhowaan la doortay ayaa isla go'aamiyey in xubnaha dhiman ee xildhibaanada baarlamanka in si degdega loo soo dhammaystiro abukaato cumar maxamed dhegey oo ah guddoomiyaha guddiga doorashada dadban ayaa ugu horeyn ka hadlay waxyaabihii u soo qabsoomay iyo waxa u dhiman
ee hawsha aan soo haynay waxa weeye oo doorashada ahayd qayb ka mid ahna weli way socotaa waa wadnaa qayb ka mid ahna way naga wareegtay doorashada dalka ka dhacaysay marka laga reebo labada gole ee golaha shacabka iyo golaha aqalka sare waxaa iyadana ku jirtay golaha markii la doorto intaas guddoonka doorashadiisa baarlamanka iyo doorashada madaxweynaha labadaas arrimood iyadoo tii kale aan dhammaanin baan si baaral ah ayay u socdaan oo ay maaragtay eh, qayb ka mida naga wareegtay oo ay ku wareegtay baarlamaanka oo hadda soo dhammaystiray doorashadii eh, muxuu ahaa eh, guddoonkii baarlamaanka oo maanta alxamdulilaahi maanta na hor fadhidaan waxaa dhiman doorashadii eh, madaxweynaha sidoo kale guddoomiyaha baarlamanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari oo isna hadlay ayaa u mahad celiyey guddiga doorashada iyo howlihii ay soo qabteen wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in si degdega loo soo dhammaystiro xubnaha baarlamanka ee hadda dhiman odayaasha dhaqankana inay la shaqeeyaan guddiga doorashada si xubnahaasi dhiman loo soo dhammaystiro loo yidhaah ereygaa markaa idinka idin leeyahay waxaan maanta halkan rabaa inaan uga jeediyo dhammaan odayaal dhaqameedka oo afar iyo tobankaas kursi ku da- yacni ku shuqul leh in ay maaragta soomaaliya u hiiliyaan go-aan gaaraan oo cad oo sida u dhaqsaha badan la shaqeeyaan guddigan oo lasoo saaro waa lagama maarmaan soomaaliya ayaa idin xayiran marka odayaal dhaqameedoo xilkiina qaata sida ugu dhaqsaha badan arrintaasi guddiga ha loola shaqeeyo hana la soo saaro Eh, go-aanka ugu da- eh, sida ugu dhaqsaha badan si howlaan ay u dhammaadaan afar iyo toban kursi weeyaan in usbuucan gudihiisa uusan noo dhaafin ayaan jeclahay si kastaba ha ahaatee xubnaha dhiman ee doorashada oo gaaraya afar iyo toban xubnood oo dhammaantoodba inta badan khilaafaadyo ay ragaadiyeen ayaa looga fadhiyaa in guddiga doorashadu iyo odayaashu dhaqankuba ay soo dhammaystiraan si loo gudagalo doorashada madaxtinimada waddanka soomaaliya tan ugu sarraysa oo ah madaxweynaha soomaaliya xildhibaanadani muranka ku jira ayaa shan ka mida horay waxaa dib u dhigay ama dib u celiyey guddigii madasha ee horay u go'aamiyey inay shantaasi xubnood dib loo soo doorto kadib markii guddiga khilaafaadka ay xubno ka mid ah ay soo gudbiyeen in musuq maasuq iyo wax isdabamarin ay ku soo baxeen xubnahaasi xildhibaanada ahaa axmed xasan colaad v o a muqdisho
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dalka kenya waxaa maanta ay ku beegan tahay sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay weerarkii maleeshiyada al-shabaab ay ku qaaday xero ciidamada kenya ay ku lahaayeen degmada ceel cadde ee gobolka gada ee soomaaliya al-shabaab ayaa sheegatay in in ka badan boqol askari ay halkaasi kaga dishay kenya dowladda kenyana weli si rasmi ah uma soo saarin ba- ama usoo bandhigin ciida- tirada ciidamada ee weerarkaasi kaga dhimatay haddaba maxaa hortaagan in kenya ay soo gudbiso tirada khasaarihii soo gaadhay ka soo gaadhay weerarkii calcadde su-aalahaas iyo kuwo kale ayaa sahare ciidle ay weydiisay cabdiwahaab cabdisamed oo macallinka ah jaamacadda nairobi eemada run ahaantii sahray ciidanka militariga waddanka kenya ama k d f tu dad waxay u badan yihiin yani ciidan ciidan runtii dalkan aada looga ixtiraam weeyaan institution keliya dalka maarata dalka micnaha uu leeyahay ee aada loo ixtiraamo oo micnaha yani dadka kenya dhan ay ku wada jiraan weeyaan waa institution runtii aan inta badan yani lagu aqoonin musuqmaasuq iyo wax sababanin ah, haba yaraatee aan lagu- aan lagu garanay ay ahaayeen waxay ahaayeen askartan kenya ciidanka militariga dad professionalis ah oo runtii yani caalamka iyo adduunkaba aada looga qadariya marka in dad badan oo kenya waxay isweydiinayaan sanadka bacdi wixii calcadda ka dhacay maxay yani usoo saari waayeen yani statement ama war war war war war cad oo ku saabsan wixii meesha ka dhacay iyo inta tirada tirada in- inta dhimatay ilaa hadda lama soo saarin waxa tiri maanta militariga ay leeyihin waxay tahay baaritaan baan wadnaa baaritaanka markaan soo gabagabayno oon si fiican u baarno oo wixii dhacay marka aan si fiican micnaha yani ugu baaran degno unbaan yani mujtamaca kenya usoo bandhigi karaynaa saas ayay leeyihiin in waad og tahay yani madaxweynaha dalka kenya runtii arrintaas yani waxaa moodaa runtii mar ayuu isku shaandheeyey ragga ciidamada uweyn dalka dhacdadaa ka bacdi ciidanka yani generaalada iyo marti ugu sarreeya dalka dib isku shaandheeyey marka eh, taa waxay muujinaysaa in yani weli publicu ay doonayaan inay ogaadaan wixii meesha ka dhacay siday u dhaceen iyo waxa yani inta dhintay tahay ilaa hadda waxaa jawaab laga sugayaa ciidanka militariga dalka kenya ayaa laga sugaya ciidanka k d f ayaa laga sugayaa in mujtamaca kenyaanka ay ku qanciyaan wixii meesha ka dhacay tirada ka dhimatay ilaa hadda lama haya waan gartay cabdiwahaab waxaa jira maxaabiis marar badan al-shabaab ay ku soo bandhigeen muuqaalkooda baraha bulshada ama warbaahinta maxalliga ah waxay ku sheegeen dadkaasi inay yihiin maxaabiis ay ka qabsadeen ciidamada kenya dowladda kenya arrintaa ma ka hadashay En hadda run ahaantii en warbaahinta ama social mediaha ama warbaahinta bulshadu waxay noqotay yani awood micnaha propaganda ah oo runtii ay isticmaalaan kooxaha iska soo horjeeda ama ha noqoto micnaha al-shabaab ama ha noqoto kuwa kasoo horjeeda ha noqdaane En taas micno badan ma samaynaysa waxaa micno badan samaynayo in ciidankan oo lagu yaqaano hufnaan ciidankan oo lagu yaqaano professionalism lagu yaqaano inay ka warbixiyaan waxa meesha ka dhacay oo marka public ay ku qanciyaan taasna ilaa hadda baaritaan bay wadaan baaritaanka hortii soo bandhigi doonaana ma garan karna taa mid weeyaan laakiin ciidamadan hadda yani baraha bulshada lagu soo bandhigayo kooxahan yani islaamiyiinta midaysan ay soo bandhigayaan saxna way noqo- saxna way noqon kartaa saxna ma noqon karaysa marka inta badan yani dadka waxbaara ama dadka micnaha yani analyska sameeya inta badan iskuma yani mashquuliyaan baraha bulshada waxa ka socdo maxaa yeelay waxyaaba fara badanoo been baa la gelin karayaa waxyaaba fara badanoo saxan ayaa la gelin karayaa laakiin waxaa looga fadhiya waxay tahay inay ciidanka militariga dalka kenya ay soo bandhigaan warbixin cad oo qeexaysa wixii meesha ka dhacay waan gartay marar badan ayay al-shabaab gudaha dalka kenya ka geysteen weeraro ee iyagoo bartilmaameedsanaya meelaha dadka rayidka ahi ku kulmaan goobaha waxbarashada suuqyada iyo gaadiidka dadweynaha dowladda kenya waxay marar badan ballan qaaday inay adkeyn doonto ammaanka xuduudaha iyo ka gudaha dalka kenya oo dadka reer kenya waxay u ballan qaaday in ciidamadu ay awoodooda isugu geyn lahaayeen sidii aan mar dambe weeraro noocaasiya loo geysan lahayn maxaa laga bedelay shaqada ciidanka nabadgelyada ee gudaha dalka kenya waxay muujinaysaa sida micnaha isugu shambeeyeen ciidankii siday isugu shambeeyeen jeneraladii iyo wada shaqaynta ka dhexaysa ciidanka booliiska dadweynaha iyo maaragtay yani maaragtay iyo- iyo iyo qolooyinkan micnaha wardoonka sirdoonka xiriir ka dhexeeya arrintu aad iyo aad loo wanaajiyey waxaa la sameeyey central command u dhexeeya oo xogta uu marka ururinayo oo marka xog ka fiirinayo oo shar- oo yani sharxaya yani xaaladda dhabta marka yani waxa waxa waxa ay kooxahan damacsan yihiin marka waxaa moodaa runtii in wadahadal fiican uu ka sh- uu dhex marayo hadda ciidanka micnaha wadanka kenya in inuu hadda wadahadal dhex marayo ciidanka yani gudaha wadanka kenya ama ciidanka militariga ha noqdo ama ciidanka booliiska ha noqdo ama ciidanka sirdoonka ha noqdo hadda wada shaqayn buuxda ayaa- ayaa imanka ka dhexaynaysa taa marka waxay keentay inay xakamayso oo marka yani wax weerar badan aysan dhicin sanadkii aan soo dhaaf markaas yidhi sanadii hore markii loo eego marka casharada laga baran karo waxay tahay inay ciidanka wada shaqeeyeen casharada laga baran karo waxay tahay in ciidankii dadweynihi ay wada shaqeeyeen casharada laga baran karo waxay tahay in micnaha la xakameeyo weeraro badan oo rag nimankan islaamiinta ay damacsanayeen ay ku qaadaan gudaha kenya kaasi wuxuu ahaa cabdiwahaab cabdisamed oo baraka jaamacadda nairobi waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey sahre ciidla nuur halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a washington haatanna waa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo jaamac bulla jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a oo aad axad kasta nagala socotaan toddobaadkanna waxaannu ku soo qaadanaynaa ma loo baahan yahay in la sameeyo sharci ama xeer hoosaad ka hortegaya in shaqaalaha dowladda lagula kaco gaboodfal ka hortagga khilaafka iyo gaboodfalka shaqada waxaa noogu marti ah cawaale xuseen cabdi oo ku takhasusay maamulka xiriirka shaqaalaha iyo loo-shaqeeyaha cawaale xuseen waxa uu shahaadada koowaad ee jaamacadda ka qaatay jaamacadda ledbridge ee dalka kanada shahaadada heerka labaadna waxa uu ka qaatay jaamacadda liverpool ee dalka ingiriiska dhowr iyo tobankii sane ee u dambeysayna waxa uu u shaqaynayay dowladda kanada heerarkeeda kala duwan sida deegaanada waqooyi galbeed iyo gobolka alberta oo labaduba heer gobol ah iyo wasaaradda bay-adda ee dalka kanada waxa uu ku sugan yahay edmonton canada oo ah meesha uu degan yahay cawaale xuseen cabdi adiga oo aad u mahadsan kuna soo dhowaanaya barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a ugu horreyn inta aadan ka jawaabin su-aasha sharaxaad naga sii khilaafka iyo gaboodfalka shaqada waxa uu noqon karo jaamac waad mahadsan tahay marka ay dad badani goob isugu yimaadaan goobtaasi mid shaqo ha ahaato ama yaanay ahaanin waxaa suuragal ah in khilaaf iyo qoonsi uu yimaado qoonsigaasi wuxuu ka dhalan karaa isku dhac shaksi ah iyo is-afgaran waa ama xidhiidh xumo laba qof dhex marta wuxuu kaloo ka dhalan karaa aragtiyo sidoodaba u kala duwan oo ay kala qabaan laba qof wuxuu kaloo ka dhalan karaa damqasho la-aan oo qof laga dareemo kuwaas oo dhammi waxay horseedi karaan dhibaatooyin iyo dhaqan aan munaasab ahayn oo dhaawici kara qofka shaqaalaha ah sunaynna kara ee sabada guud ee shaqada dhibaatooyinka noocaas ah ka dhasha khilaafka goobta shaqada mid ka mid ah ayaa waxaa la yidhahdaa gabowdfalka goobta shaqada noo micnee gabowdfalka marka dhibaatadaasi maxay tahay gabowdfalka goobta shaqadu waxa weeye fal ama faallo aan munaasab ahayn oo ka dhacda goobta shaqada lix shuruudood bay leedahay marka lixdaa shuruudood haddii laga helo falkaasi wuxuu noqonayaa gabowdfal ama harassment buu noqonayaa kow waa fal ama faallo af iyo adinba noqon karta mid ahaan ama labadaba noqon karta oo uu qof sameeyo falkaasi ama faalladaasi waa inaanay munaasab ahayn saddex waa inay ka dhacdo goobta shaqada sidan hore u sheegnay afar waa inay ku wajahan tahay oo ay yoolka saarayso qof kale waxaa ka baxaya marka hadday mashiin ku socoto combyuutarkaaga haddaad yaro canaanato intuu horey kuugu shidmi waayo ama aad eh, meeshaad shaqada aad kambaniga u shaqaysa aad wax ka sheegto kuma jirayso waa inay qof ku aadan tahay qof nool oo bini aadam waa inay ku aadan tahay ku socoto shardiga shanaad waxa weeye qofkaasi waa inuu dhibsanayo falkan ama faalladan la- isaga ku socota waa inuu dhibsanayo qodobka lixaada u dambeeya waxa weeye falkaasi ama faalladaas qofkan ay ka dhacayso waa inuu og yahay ama ay ahayd inuu ogaado inay odhaahdiisu ama falkan uu samaynayaay inay dhaawac u geysan karto qofkan kale ee ay ku wajahan tahay waxaa ka mid noqonaya masalan dulliyeyn ceebayn hanjabaad ama cabsigelin qof ku socota waxaa ka mid noqonaysa aflagaado bahadil kaftan aan aan habboonayn oon munaasab ahayn in lasoo bandhigo sawirada jinsiga oo si meel lawada arkaya lagu lagu dhadhajiyo iyo weydiimo aan qofku raalli ka ahayn oo ku saabsan noloshiisa khaaska ah ee gaarka habdhaqanku haddii uu keeno dhaawac jidhka ah jidhka dhaawac uu u keeno ama mid jinsiga la xidhiidha uu yahay wuu ka baxayaa waxaanaynu ka hadlayno oo waxaa lagula tacaalayaa faldembiyeed buu noqonayaa oo nooc kalaa loola dhaqmaya aanu u gudubna marka deegaanada soomaalida iyo maamulada soomaalida iyo dadka u shaqeeyaba ma loo baahan yahay sharci loogaga hortago gaboodfalka ama khilaafka iyo gaboodfalka shaqada in loo sameeyo dowladaha soomaalida shaqaalahooda aada iyo aad sharcigan ama arrintani waa arrin caalamka oo dhan ka jirta oo meelo badan sharciyo looga sameeyey soomaaliduna dee dadkaas eh, caalamka dowladaha kala duwan yihiin ca- caalamka ka mid yihiin marka saamaynta uu gaboodfalku shaqada ku leeyahay oo weyn daraaddeed waa lagaba maarmaan goob kasta oo shaqo ama dowladda dhexe ha ahaato ama dowlad goboleedyada ha ahaato ama shirkad weyn oo keligeed private ha ahaato oo madax bannaan oo khaasa ee meel kasta oo shaqo oo dad badani ay isugu yimaadaan inay leedahay xeerarkan siyaasado iyo wax la xidhiidha eh, la dagaalanka iyo ka hortagga gaboodfalka ama harassmentiga waa oo muhiim cirib xun ayuu ku keeni karaa gaboodfalku goobta shaqada haddii aan si degdeg ah oo munaasab ah wax looga qaban ama haddii uu bato oo uu maalin walba iyo uu dhaco shaqaalaha waxaa ku furmi kara tashwiish iyo arbushaad badan waxaa adkaanaya inay shaqadooda u qabtaan si ititibsan oo hufan wuxuu keeni karaa gaboodfalku googoysnimo badan iyo hoos u dhac ku yimaada wax soo saarka qofka shaqaalaha ah wuxuu keeni karaa moraal jab ee ku yimaada shaqaalaha iyo ugu dambeyn qofku inuu shaqadaba isaga tago aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegaystaha koowaad aan soo dhoweeyo fadlan adigoo ku bilaabayo magacaaga iyo meesha aad joogto kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan soo dhowahay jaamac adiga khamiisa aad baan idin salaamaya magacaygu waa xamde maxamed faarax waxaana kasoo hadlayaa wadanka somalilan laba su-aalood baan doonayay inaan weydiiye khabiirka su-aashayda horena waxa weeyaan mar haddii qofka shaqaalaha ah dowladda u shaqaynaya aanu dowladda iyo meeshu ka shaqaynaya aanu musuq maasuq lagu eedeeya ka jirin oo ay wadanka iyo maamulka u shaqaynaya ay ka xalaal tahay wax kalifaya ma jir ma jiraa in loo sameeyo sharcigaas sheegtay su-aasheeda kale labaadna waxa weeyaan maadaama qofka shaqaalaha dowladda yahay qof aqoon-yahana wax kalifa iyagana ma jirta aqoontiisa inuu ku garanayo wixii lagu dhacayo xiligu masqumasa aadna waad mahadsantihi cawaale kusoo dhowow xamde waad mahadsan tahay musuq maasuqu waa dhibaato ama wax ka baxsan goobta shaqada waxa ka dhaco eh, saameeya meelo badan oo kala duwan marka haddaanu musuq maasuq jirin way fiican tahay oo meeshaan musuq maasuq jirin oo systemka uu nadiif yahay dadka meesha ka shaqeynaya shaqaalahana hadday dad aqoon yahana ay yihiin oo aqoon laho shaqada ay qabanayaan si fiican u garanaya oo lagu soo xulay qofku wuxuu garanaya iyo kartidiisa iyo hufnaantiisa oo aan lagu keenin si kale aan munaasab ahayn iyadana way fiican tahay laakiin waxaa mar walba imanaysa dad badani markay isu yimaadaanba hadday doonaan aqoon walba ha lahaadeen wadaada ha ahaadeen culimo ha ahaadeen waxay dooniba ha ahaadeen dad badan oo kala duduwani markay meel isugu yimaadaan waxaa imanaya eh, khilaaf personal conflict baa imanaya shaqadii baa la isku qabanaya qofbaa waxaa la qurux badan inuu sidaa wax loo sameeyo qof kalaa waxay la quman tahay in sidaa wax loo sameeyo dadkii eh, waxaa laga yaabaa inay isqoonsadaan waxaa laga yaabaa inay aqoontu qofka anshaxiisa eh, qof wax buu baran karaa laakiin qofka anshaxiisa waxaa laga yaabaa inuu qof anshax xun shaqaalaha ka mid yahay marka mar walba iyadoon musuq maasuq jirin dadka meesha ka shaqeynayana dad eh, aqoon iyo karti leh eh, inay inay eh, yihiin ay u badan tahay ayaa haddana waxaa daruuri ah waxaa lagaba maarmaan ah in ay jirto in loo baahan yahay sharciyo iyo nidaam xeer iyo tilmaamaad lagaga hortegayo haddii laga hortegi kari waayana markay dhacdo wayna dhici qasab shaq meelaha shaqo aanay ka dhicin ma jirto haddii inta laga hortegi waayo wax gaboodfal ah ama harassment ah meesha uu ka dhaco sidii loola dhaqmi lahaa iyo tallaabooyinkii la qaadi lahaa iyo sidii dadkan isqabsaday ama dadkan isku xadgudbay loo kala saari lahaa mar walba goob kasta oo shaqo iyadoo ay ku xidhan tahay intuu la egyahay dadka meesha ka shaqeeya iyo shirkadda xooggeeda ama ama ama wasaaradda ama dowladda xooggeeda mar walba waa laga maarmaan aad ayay u mahadsan tahay xamda waxaad soo hadal qaaday cawaale ka hortag maxaa la samayn karaa si looga hortago gaboodfalka goobta shaqada qof walba xil ayaa ka saaran in laga hortago gaboodfalka gaboodfalka goobta shaqada midda koowaad waxa weeye meeshan loo shaqaynayo combaniga loo shaqaynayo ama ama hay-adda loo shaqaynayo wasaaradda hadday tahay oo meeshan laga shaqaynayo waa inay leedahay sidaynu hadda sheegnay siyaasad ama policy iyo tilmaamaad guidelines iyo directive iyo xeer ku saabsan gaboodfalka goobta shaqada waxyaalaha noocaasa ee siyaasadda iyo xeerarka iyo tilmaamaadka ku saabsan gaboodfalka goobta shaqada waa in shaqaaluhu ay og yihiin hadday internetka ku jiraan oo website-ka ay ku jiraan combaniga waa inay og yihiin meesha laga helo waa in la tusoo la yidhaahdo sida waxaan weeye hadday waxaasi dhacaan sidaasa loogu talagalay looma dul qaadan kara waxyaalaha noocaasa shaqaaluhu waa inay ka warhayaan marka tallaabada ugu horreysa waxa weeye combanigu waa inuu inta aanu waxbaba dhicin waa inuu leeyahay oo diyaariyo qoraallo iyo wax ku saabsan oo noocaasa oo arrintan la tacaamulayo oo wax ka qabanaya ko waa midda koowaad midda labaad ixtiraam iyo istaageerid iyo is-aaminaad waa in lagu wada shaqeeyo wixii qofka shaqaalihii aanu jeclayn in isaga lagu sameeyo waa inaanu qofka kale aanu ku samaynin midda saddexaad qofka shaqaalihii dadku waa bini aadama way isqoonsan karaan oo carabiya laba daan baa isugu dhowo way isqaniinaan bay soomaalidu tidhahdaa marka haddii aadan hubin in odhaahdu waxaan aad leedahay ama habdhaqankaagu ay qofka kala dhibayso weydii falalka iyo faallooyinka qaarkood way caddahay inay dhaawac geysan karaan laakiin waxaa jira kuwo badan oo aanay caddayn waxaa suuragala labada qof is-ag fadhida hadal aad ku tidhi midna inuu qoonsado midna uu qoonsan waayo oo uusan waxba u arag marka siyaaqa hadalka ayaa muhiima sidaa awgeed qofka shaqaalaha waxaa laga doonayaa inta uusan falin inuu ka fiirsado waa inuu xusuusnaado inuu weydiiyo qof hadduusan hubin weydiiye haddaadan hubin waxyaalaha noocaasa ayaa la samayn karaa oo qaarna ay laga rabo meesha loo shaqaynaya shirkadda iyo combaniga qaarna dadka shaqaalaha ee shaqaynaya laga doonayo waxaad weli dhegaysaneysaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o eda toddobaadkan waxaa noogu marti ah cawaale xuseen cabdi oo ku takhasusay maamulka xiriirka shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha mowduuceena toddobaadkanna waa ma loo baahan yahay in sharci ama xeerhaasaad loo sameeyo ka hortagga shaqaalaha dowladda in lagu sameeyo gaboodfal aan u baaqo dhegaystaha labaad dhegaystay adigoo magacaaga iyo meesha aad joogto ku bilaabaya fadlan kusoo dhawow idaacadda magacaygu waa cabdiladiif axmed cismaan oo jooga dalka germany waa salaamaya jaamac buule iyo cawaale xuseen laba su-aalood baan qabaa su-aasheeda koowaad waxa weeye wasaaradaha soomaaliya xaq ma u leeyihiin in ay qortaan boqolaal shaqaale ah iyadoo ay shaqadaa qaban karaan tiro yar haddaba xeer hoosaad arrintaas ma u baahan tahay si loo helo tiro yar oo tayo leh su-aasheeda labaad waxa weeye shaqaalaha dowladda soomaaliya waxay qaataan lacag ay ku sheegaan biyo cabaal oo ka madax banaan mushaharkooda haddaba ma wax wasaaradaha soomaaliya u gaaraba soo caalamka oo dhan waana la qaba haddii aysan sharci ahayn yaa wax ka qaban kara maxaase looga qaban karaa
aad ayaad u mahadsan tahay cabdiladiif waxa uu ku weydiiyey laba su-aalood oo laga yaaba inay mawduuceena ka baxsan yihiin balse ayaga laftirkooda ay fafaalo u baahan cawaale cabdiladiif waa mahadsan tahay tirada shaqaalaha waxaa mar walba riixa oo xukuma baahida loo qabo shaqada ay qabanayaan ama wasaarad ha ahaato ama yaanay ahaanin ee meesha laga shaqaynayo hadday toban qof shaqadii qaban karto si wanaagsan oo aan waxba laga tegin oo sidii loo baahnaa ay shaqada u qaban karto ma jirto baahi ay labaatan qof ama soddon qof loo qorto wasaaraduhu haddii ay boqolaal qof oo shaqaale ah oo aan loo baahnayn oo waxay qabtaan aanu jirin inay iska qortaan haddii ay sidaa tahay sax ma ah maxaa yeelay qofka shaqaalihii hadduu sideed saacadood shaqaynayo wuxuu u baahan yahay sideeddaa saacadood wax uu qabto oo uu ku mashquulo haddii uu fadhiisto ama uu waxa weeye caajis baa ku dhacaya shaqaalihii niyajab baa ku dhacaya ma garanaysaa anigu si hoose ogama warhayo wasaaradaha soomaaliya laakiin ma jirto baahi shaqa ay laba qof qaban karto shan qof in la in la hayrgareeya waa waa nidaamka shaqada ee shaqaalaha ee caalamiga iyo sida aynu bugaagta lagu dhigo ee la barto kuma jirto gudnadan ay shaqaaluhu qaataan cabdiladiif aad sheegtay ay biyocabaalka ugu yeedhaan waa inay wuxuun ku dhisan tahay lacag la iska qaato oo biyocabaalaho waxay meel alla meel ay ka socota aan la garanaynin oo aan sharciyada iyo mushaarka iyo waxyaalaha kale ee loogu talagalay shaqaalaha in la siiyo ee marka qofka la shaqaalaynayey ee lagu shaqaaleeyey aan ka mid ahayn hadday tahay waxaan ka mid ahayn dee waa khalad haddiise ay tahay masalan qofku hadduu isagoo xamar ka shaqeeya hadduu u safro kismaayo oo habeendhex la siiyo wax berdiem layaha ayaa jira haddii la siiyo ama tuulo yaroo uu ka shaqeeyo aan ee, nolosheedu ay meeshii uu deganaa ee uu ku noolaa ka hooseyso oo eh, li- living allowance wax layidhaha hadii la siiyo ama la siiyo eh, eh, lacag yaroo gunno ahoo loogu talagalay transportationka iyo waxyaalaha gaadiidka transportation allowance waxyaala badan oo noocaas oo shaqaalaha la siiyo oo mushaarkiisa iyo benefitska eh, aas-aaska ah ka baxsan baa jira haddii aanay kuwa ahayn aanayna waafaqsanayn shuruucda u dejisan meeshaas waa inaan xusuusanno eh, dowladaha iyo iyo shirkadaha iyo eh, jurisdictionadu way kala duwan yihiin marka sharciyada meesha ka jira eh, shaqada iyo shaqaalaha la xidhiidha haddii aanay waafaqsanayn ama ay wax musuq maasuq iyo wax kale ku dhisan ay tahay sharci ma haddayse laakiin kuwa kale aynu sheegsegnay mid ka mid a ay tahay ama ay noqon karto marka laga hadlayo gaboodfalka shaqada soomaaliya iyo deegaanada soomaalida iyo maamulada soomaalida oo kale oo ay shaqadu aad ugu yar tahay badanaana dadka laga yaaba intooda badan inay u shaqeeyaan dowladaha ama maamulada deegaanada ee meelaha ka jira waxa aan niyadda ku hayn karnaa oo aan isweydiin karnaa haweenka oo kale in wax ay xaq u leeyihiin oo shaqada ka mid ah looga beddesho dana gaara sida guur iyo gaabsi midkii doona ahaadee in haweenka ma hoos imaanaysaa gaboodfalka shaqada hadday hoos timaadana sidee wax looga qaban karaa jaamaca way hoos imaanaysaa waxa weeye in qofku wuxuu xaq u lahaa ama wuxuu xaq u lahaan karay oo dadka kale hadduu doono hawla sinaadee uu xaq u lahaan karay haddii lo- eh, la yidhaahdo waan ku siinayaa haddii aad kaa iyo kaa iyo kaa iyo kaa ii samayso wax kale lagaga bedesho waxay noqonaysaa qofku inuu uu ku gaboodfalo ama uu ku xadgudbo awoodiisii la siiyey ee- ee uu ku helay inuu maamulo yahay ama uu qof maxaan ku dhahdaa mas-uula yahay inuu ku xadgudbo maxay noqonaya qofka si khalada inuu u isticmaalo amar ku taaglaynta lagu amar ku taagleeyo shaqaalaha marka la keenayo iyo markay shaqaale yihiin labaduba waxa weeye waxay ka mid tahay waxyaalaha hoos yimaada ee, gabadfalka goobta shaqada ama ama harassment ka mid ka ayay ka mid noqonaysaa marka waxbay u dhimaysaa oo ee, noloshooda wax u dhimaysaa Ee, masalan waxaa ka mid a in loo diido in la dallacsiiyo qofka dallacsiin waxa u lahaa haday soo baxda haddii loo diido ama si kale looga faa'iidaysto oo maxaan ku idhahdaa lagu qayliyo la quursado oo hoos loo dhigo wixii wax soo saarkiisii ama meel cid walba ay arkayso lagu canaanto oo eh, dadka hortiisa lagu canaanto waxyaalahaas oo dhan waxay ka mid tahay waxyaalaha qofka mas-uulka iyo abusive authority-ga soo gelaya inuu eh, awoodiisii uu ku helay inuu yahay dee maamule ama manager ama eh, qof agaasime uu yahay awoodiis noocaas ahaa ee sida sharcigaa ku helay inuu shakhs qalad ah oo sharci darraa inuu isticmaalo waa ka mid marka gabadfalka goobta shaqada waana oo meel kasta oo sha- shaqo way ka dhacdaa waxaa muhiim ah inay jiraan sharciyo kala qoran oo lagu kala saaro dadka qofkii hubinaya inaan loo dhib yaraynin qofkan mas-uulka ahi inuu awoodiisa ku tagrifalo oo ku amar ku taagleeyo oo si qalada u isticmaalo wax qoran oo ka hortegaya waa inay jiraan inkastoo iyadoo wixii qoran yahay haddana mar walba ay dhici karto ana ay- ay dhacdana inuu qofku si qalada u isticmaalo laakiin haddaanay qorayn oo wax siyaasad iyo wax dukumenti oo ka qoran aanu jirin markaa way kasii xumaanaysa waad mahadsantahay cawaale dhegeystayaal waxaad weli dhegeysaneysaan barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee idaacadda v o a toddobaadkan waxaa noogu marti ah cawaale xuseen cabdi oo ku takhasusay maamulka xiriirka shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha mowduuceena toddobaadkanna waa ma loo baahan yahay in sharci ama xeer hoosaad loo sameeyo ka hortagga in shaqaalaha dowladda lagu sameeyo gaboodfal markaana aan bal fiiriyo dhegeysto kale dhegeysta adoo magacaaga iyo meesha aad joogtaba ku bilaabayo kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a salaamu calaykum magacaygu aniga waa faadmo ibraahim ismaaciil joogto somalilan mas-uulka su-aalaha inooga jawaabaya iyo idaacaddaba waan salaamayaa walaal kambeni baad carabka ku yar badis waxa weye horta kambenigu waa wax la qaban karo hadduu khalad galo waa la qaban karaa ama dalka uu joogaa qaban karaa ama maxkamad caalamiyaabad ka dacweyn kartaa laakiin waxaa jirta shaqaalaha dowladdu qaarkood qaarna xikmad baa ku jirta oo ilaahay bay ka baqaan qaarna awoodooda ku talax tagaan oo maxaan ku dhaha sida tusaale yar dalku siiyo eriboor baaba ka shaqeeya qofkii dhoofayeen ogay in halkan xoolo soo marsanayo waxaan odhanayaa dee maxaad ii keeni waa shaarkii dawladda de waxaan ku adeeganaya ila qofkani xoolaha berri halkan uu soo marsanayaayo taasaan usii waxaan leeyahay halkan aan kuusii fadhiyaayo cad markaynu hadalka soo koobno dembiga si ay galaan iyagu shaqaalaha dawladdu ay dawladi leedahay halkay doontana ha joogteen shaqaalahaasi xadgudubkay galaan ay shaarka dawladda ku adeegtaan ay laaluus ku qaataan iyagana yaa qaban karaa intaasaan walaalkay weydiinayaa Aad- aadna waad u mahadsantii aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waa su-aalo runtii muhiim ah cawaale xuseen cabdi kusoo dhowow faaduma way mahadsan tahay mawduucu wuxuu ku- ku- ku saabsan yahay gaboodfalka goobta shaqada ka dhaca gaboodfalkaasi shaqaalaha dhexdoodana wuu ka dhici karaa ee qof madax ah oo shaqaalaha ee, ku xadgudbaya na wuu ka dhici karaa actually ee, run ahaantii qofka madaxda laftiisa waa lagu xadgudbi karaa dhinacyo badan kor buu aadi karaa hoos buu aadi karaa labada dhinac buu ordi karaa ee, noocyo badan buu noqonaya yaa u kala garqaadaya shaqaalaha meesha laga shaqaynayo hadday meel aada u yar tahay oo aan lahayn tabar iyo eh, kartidii iyo iyo aan haysaninba dee eh, awooddii ay wax ku samayn siyaasa ay ku dejin lahayd sharciyo noocan waxaa laga yaabaa inaysan waxaanan ka hadlayna aada u qabanin waxaanan ka hadlayna waxay aada u qabanaysaa waa dadkan eh, dadweynaha u shaqaynaya public serviceka iyo hay-adaha waaweyn shirkadaha waaweyn bay aada u qabanaysaa shaqaalaha marka hay-adaha waaweyn u shaqeeya ama dowladda dowladaha u shaqeeya eh, saddexda le eh, eh, xeer ee dowladda mid ku dooniba ha ahaadee mar walba goobta shaqadu waa inay leedahay shuruuc la xidhiidha shaqada iyo shaqaalaha shaqaalaynta qofka la shaqaalaynaya maxaa lagu shaqaalaynaya maxaa lagu soo qaadanaya su-aashii hore cabdiladiifna way ku jirtay qofkii marka la shaqaalayo dadkan shaqada ee meesha isugu yimid qofba meel ka yimid ee qofba uu wato qiyam ama values iyo wuxuu kusoo koray oo kala duwan uu la imanayo oo laga yaabo xitaa me- mararka qaarkood hay-adaha waaweyn kambaniyada waaweyn iyo shirkadaha waaweyn inay dad eh, wadamo kala duwan isugu yimaadaan waxaas maxaa lagu maamulayaa si shaqadiina ay u socoto dadkuna wax usoo saaraan iyaguna ay u kala badbaadaan oo aysan sanduunta isugu gelin ugu dambayntii adiga oo niyadda ku haya daruufaha ka jiri kara soomaaliya iyo deegaanada soomaalida gebi ahaanba shaqola'aanta iyo meelaha qaarkood nabadgelyo la'aanta ka jirta mudnaan ma leedahay in sharcigan oo kale loo sameeyo shaqaalaha dowladda deegaanada soomaalida oo dhan aada iyo aada jaamac mudnaan badan bay leedahay marka ay aysan jirin waxa la yidhaahdo eh, waxa af- af ingiriiska la yidhahdo checks and balances marka aysan jirin wixii wax lagu hubiyo oo lagu qiyaasa marka aanu jirin ama laga hadlayo dal burburay eh, dee macnihii eh, institutionskiisii oo dhan ay dhulka ku dhaceen oo wax walba hadda in hoos laga soo laga soo bilaabo ay wada tahay aada bay muhiim usii tahay in la helo sharciyo kala hagaya oo kala ilaalinaya dadka Een, masalan halkan dadkan aan la shaqeeya aan khibradooda leeyahay waxaa jira een, eh, waxa la yidhaha canadian human rights act ama sharci ilaalinaya xuquuqda dadka ee insaanka ah wuxuu sharcigaasi mamnuucayaa ee koob iyo toban arrimood oo ay tahay iyadoo koob iyo tobanka arrimood mid ka mid a ama qaar ka mid a lagu dhisayo arrinta inaan qofka waxna lagu yeelin koob iyo tobanka arrimood mid ka mid a ama wax ku dhisan adeeg uu heli lahaa oo uu- inuu helo ay ahaydna inaan loogu diidin koob iyo tobanka arrimood mid ka mid a ama- ama ama qaar ka mid a daraadood waxay koob iyo tobankaasi eh, kala yihiin qofka isirkiisa iyo asal asalkiisa ama qaran ama jinsi midabkiisa diintiisa da'diisa hanaanka ahaanshaha qofka lab ama dhadig xaas ahaan qofkani ma xaas baa mise ma aha qoys ahaan imse carruuraad leedahay oo kale in la yidhaahdo isagoo shaqo la siinayo naafo ee naafada daraaddeed in wax loogu diido oo uu wax ku waayo iyo dembi intuu galay uu la xukumay oo uu ka soo baxay eh, xukunkii uu ama ka dhamaystay ama maxkamad ay ka cafiday oo la yidhi waad ka cafsantahay koob iyo tobanka arrimood marka waxaa la dhahaa prohibited grounds of, of, of discrimination koob iyo tobanka arrimood mid ka mid a in qofka wax lagu yeelo ama adeeg loogu diido eh, ayay eh, ah, ah, ayaa sharciga halkan ka mid a marka soomaaliya iyo meelaha ay soomaalidu degto oo dhan ee aad bay muhiim ugu tahay inay jiraan sharci sharciyo noocan ah oo eh, gaboodfalka eh, ka hortegiisa waxa- waan ognahay eh, ka hortegu wuxuu ka fiican yahay daaweynta ka hortegiisa iyo markuu dhaco processkii la mari lahaa een, eh, loo kala saaro dadka ama arrinta loo magaranaysaa loo loo xakameeyo iyo eh, dadka waxa kala celinaya waxa eh, waa in la waa inay jirto qeexid in la qeexo maxaa ah gaboodfalka goobta shaqada marka halkan aan anugu eh, ka shaqeeyo waxa weeye markii uu qofku soo dacwoodo uu yidhaahdo waxaa la igu sameeyey gaboodfalka goobta shaqada sagaal ilaa toban marxaladood oo kala duwan baa la maraa si wixii loo hubiyo marka waxaasoo dhami waxay u baahan tahay in wakti la geliyo oo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ama hay-adaha ku mashquulsan dib u soo nooleyntii nidaamkii iyo sistamkii soomaaliya inay ka shaqeeyaan dhegeystayaal waxaanu soo gaarnay gebagabadii barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaa noogu marti ahaa cawaalo xuseen cabdi oo ku takhasusay maamulka xiriirka shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha sidoo kale waxaa nagala qayb galay dhegeystayaal kala jooga magaalada hargeysa iyo dusseldorf ee dalka jarmalka aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin dhegeystayaashaas mahad gaara waxaan u celinaynaa dhegeystayaasha hawada nagala socday dhegeystayaal haddii aad doonaysaan inaad barnaamijka ka qayb gashaan ama aad tala soo gudbisaan fadlan nagala soo xiriira emailka somali at v o a news com hana iloobina inaad ku muujisaan wicitaanka dhegaystaha tan iyo inta aannu barnaamijkan oo kale aan ku kulmayno toddobaadka dambe nabadgelyo
jaamac buulo jaamac ayaa dhaqanka ayaa inala socodsiinayaan idhaahda ee barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha haatana waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o da dhegaystayaal afafka nool ee dunida lagaga hadlo kan soomaaliduna waa ku jiraaye waxaa ka buuxa macno ahaan erayo aad isugu dhow oo qoraaga iyo warbaahiyuhu ay kolkol isku beddelan karaan kolkolna inay isku beddeshaani aanay suuragal u ahayn taasise waxay rabtaa erayada caynkaas ah cidda adeegsanaysaa inay kala garan karto waxa yar ee u dhexeeya amaba ay ku kala duwan yihiin arrintaas ayaa igu soo dhacday maalin dhexdaasa mar idaacadaha af soomaaliga wax ku tabiya middood aan ka dhagaystay war ku saabsan ardo baranaysa kasmada daryeelka caafimaadka xoolaha oo inay wax ka soo kororsadaan darteed loo geeyey xero diyaad badan lagu ururiyey weliyihii ayaa dabadeed wararkii uu maalintaa dadweynaha u tabinayey intuu midkaa u hormariyey wuxuu ku yidhi ardo magaalo heblo ku barata cilmiga daryeelka caafimaadka xoolaha ayaa waxaa la geeyey xarun diyaadka lagu xanaaneeyo markaas baan isweydiiyey oo ma dhabbaa in xaruntaa diyaadka lagu xanaaneeyo dabadeedna inaan haa isugu jawaabo way ila ahaan weyday maxaa yeelay marka horeba xanaano waa eray korinta iyo daryeelka carruurta u gaara guud ahaanse loo adeegsan karo cid walba oo loo rabo nolol dambe oo wacan laakiinse aniga iyo adiguba waan ognahay diyaadkii ardada loo geeyey in xeradii uu ku jiray aan xanaano awgeed loogu hayne ujeeddadu ay tahay inta halkii saasbaad iyo biyo lagu siiyo in ukunta laga daldasho hilbihiisa laga ganacsado qofkii meesha ku soo urursadayna markuu doono kolba intuu mid la soo baxo uu mindida saaro waase dhab oo diyaadka sidaas xeryaha loogu hayaa wuxuu helaa daryeel caafimaad biyo iyo cunto u gaara oo badanaa wasado casri ah lagu soo farsameeyey markii si loo eegana isaga ayaa ka ayaan badan dhiggiisa bannaanada ka qaraabta waase ka cimri gaaban yahay kolkastoo ma fiicnaateen ayaan is idhi weriyuhu inuu yidhaahdo waxaa ardada la geeyey xero diyaadka lagu kobciyo amaba lagu naaxiyo halkii uu ka yidhi waxaa ardada la geeyey xero diyaadka lagu xanaaneeyo dulucdu waxay tahay xanaano kobcid iyo naaxin waa erayo aan kala fogaynoo ciddii aan sii dhuuxin isugu mid noqon kara halkaanse markii loo fiirsado dhacdadii uu weriyuhu tabinayey labada dambe ayaa ku habboon haddana waa laba eray oo macno ahaan isu dhow asi aan la isku beddelan karin sidaa awgeedna loo hurti la'yahay in loo dhabo galo midba adeegsigiisu halka uu ku habboon yahay labadaas eray midkood oo ah nugul ayaan maqlay isaga oo meel aanu geli karin lagu kakabinayo warna lagu tabinayo waa bishii oktoobar ee aynu soo dhaafnay iyo barabixii gaalkacyo ka dhacay barabixii boqolaalka qoysi ay dibadda uga yaacday waa maalmihii magaalada iyo hadheeraheeda ay ku dirirayeen laba qolo oo boqolkii gu ee u dambeeyey agagaarka ceesha baraxley iyo bardacad wadataal ku ahaa laba qolo oo weligoodba aan gudaha magaalada dagaal ku dhex marin soohdin kala qaybisa aan waqoodba yeelan inay u baahan yihiinna aan dareemin xagaal iyo xidid bay ahaayeene laba qolo oo miyirbeelka ay soomaalidu la saxariirsan tahay uu dhexdooda dab ka shiday federaalnimo aan fare ka qodnayn laba qolo oo dhowaan lagu kala fogeeyey dabadeedna dagaal mooyee si kale oo ay ku wada noolaadaan laga madoobeeyey waxbase yaanan taas ku dheeraane aan ku noqdo ereyga nugul oo soo galay warbixin uu nin wariye ahi kaga faalloonayay barabixii dadweynaha magaaladaas la baday kuwaasoo u badnaa dumar iyo carruur dirirtii ognayd ay kala cararayeen haweenay dadkii qaxayay ku jirtay oo uu waraysanayay ayaa si kooban oo aftahannimo ku dhan tahay waxay ugu marisay silicii iyada iyo waalkeed ay maantaa ku sugnaayeen waxay ku tidhi meel aan u irkanno ee dow ma naqaan habeenkii waa dhada iyo dhaxan dhalaartiina waa celid iyo cagagubyo haddaad nugul maqashana waa annaga waa dumarka iyo carruur si walba oo kale waan ugu bogeey meesha keliya ee haweenaydu ay ku gaftay waa ereyga nugul oo dumarka iyo carruurta aan ku saabsanayn in loo adeegsadaana ay af soomaali ahaan qalad tahay maxaa yeelay waa erey u gaara qaybo ka mid ah xoolaha la dhaqdo sida looda idaha iyo gammaanka waa xoolaha kuwa ugu jilicsan ee jilaalka dheeraada aan adkaysiga u lahayn laba ilaa afar maalmood wax ka badanna aan biyaha ka qadi karin sidaa daraaddeed shaki igama jiro ereyga ay haweenaydu u jeeday asii ay ka ilduuftay inuu ahaa maato ama maati sida gobollada qaarkood loogu dhawaaqo isaga ayayna soomaalidu ku tilmaantaa xilliyada ad adag dadka inta ugu jiricsan ee daryeelka gaarka u baahan maxaa yeelay waa maato waa dumar iyo carruur dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduba maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu ee badno
aad iyo aad buu mahadsan yahay idaaja oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddaha haatanna minnesota gobolka minnesota ay ku nool yihiin soomaalida ugu badan dalka maraykanka ayaa ganacsatada soomaalidu waxay ku tala jiraan inay abuuraan suuq soomaalidu gaaru leeyihiin haddaba waxaa hirgelinta qorshahaasi qayb ka ah cabdi warsamo oo ka mid ah golaha deegaanka laga soo doorto minneapolis saare cabdi axmed ayuu arrintaas uga warramay magaalada minneapolis waxaa ku yaala laba suuq oo ganacsato soomaaliyeed oo fiicana ka socoto labadaas suuq waxa weeye midka la dhaho caramel iyo midka suuqa twenty four-ka twenty four-ka waa suuq degmadeyda ku yaalo labada suuqna waxaa iska leh niman falastiiniyiin ah oo maraykan ah oo soomaalidu ma leh soomaalidu waa kira bixiyaal bay that mean suuqii way ka adeegsadaan wayna ka shaqaystaan laakiin kirada maalka suuqa waxa waxay gacanta u gashaa labadaas nin oo ah wiil iyo adeerk aniga aniga degmadeyda waxaa ku yaala suuqa la dhaho twenty four-ka ama village market kaas oo markii saddex sano ka hor aan xilka la wareegay dhibaatooyin aad iyo aad u fara badan ka jirtay dhinaca maxay ahayd amniga dhinaca maxay nadaafadda xataa waxaa ku yaraa suuqaas kumanaan qof ay yimaadaan musqulo laba musqul baa ku taalay hal musqul oo dumarka loogu talagalo hoos ku taalay iyo musqul masaajidka oo kore ku yaalay taas oo culays aada u fara badan haysay oo waxaad arkaysaa ah, dad waayeela ama dad sokor qabo oo suuqii aan waqti badan joogi karin oo raba inay ku sheekaystaan iyo dumarkeenii oo lagu kalifay inay guryaha dariska ku garaacaan daday yaqaanaan inay musqusha isticmaalaan Waa amama gartay.
mar banaanka ay isticmaalaan marka anaku culays badan baan saarnay ganaax badan baan siinay ah, ninka meesha iska leh oo mise sabri la dhaho taasoo keentay maantay inuu ah, dayactiro suuq oo maxay ahayd ah, ilaa iyo laba iyo toban musqul oo cusub kusoo kordhiyo oo xoogaa culayskii yara ka qaado laakiin culayskaas wuxuu ka yimid ganaax iyo dagaal fara badan oo kama imaan naxariis iyo inuu xataa sharcigii raaco wuxuu magaalada kula heshiiyo uu fuliyo waa gartay taasaa marka waxay nagu kaliftay walaal inaan markaan aragnay ah, maxay ahayd xaaladda suuqyada baahida haysa shacabka soomaaliyeed iyo ganacsatadeena iyo cagajuglayn badan oo maaragtay dadka kirabixiyaasha oo xataa si fiican aan loola dhaqmin oo markii la rabo qof intii dukaankiisa loo yimaado la kala jabiyo oo laba dukaan laga dhigo ama la eriyo ama xataa aan la siin ah, sharciga ay ku joogaan maxay dukaanka oo qofka Waa bil gartay.
to- bil to bil ay bixiyaan ayaa waxaa nagu kaliftay inaan one aan aan aan horta marka hore aan- aan aan aan aan- anagoo magaalada awoodeeda kaashanayno inaan culays badan saarno Waay.
in horta la dayactiro suuqyadaas iyo inaan la nimaano anaguna fakrad gooni ah oo ah magaalada minneapolis inay maalgeliso dhaqaale xooggan ayaa ku baxaya in suuq loo abuuro dadka soomaalida ee magaaladaasi degan yaa bixinaya qarashaadka iyo dhulka iyo hantida ku baxaysaba horta waa iska kaashanaynaa maxay ahayd eh, in suuqaas la dhiso waxaana kaashanayso magaalada minneapolis oo dhul badan baa jiro magaaladu ay leedahay waxaan leenahay hay-ado badan oo dadka caawiyo oo wax la dhiso soomaaliduna dhaqaale badan waa leedahay ganacsato aada iyo aada u fara badan baa jiro waxaana rabnaa suuqa inaan ka dhigno waxa la dhaho co-op ama hanti wadaag suuq oo ganacsatadu ay iyaku lahaan doonaan dukaamada ama hadday tahay makhaayadaha ama hadday tahay bangiyada ama hadday tahay xawaaladaha ama hadday tahay maxay ahayd eh, dukaamadaba in dadku ay iyaku leeyihiin kiraduna ay ku laabato suuqaas sida loo dayactiri lahaa ama loo wanaaji lahaa ama loo qurxin lahaa marka waan iska kaashanaynaa magaalada iyo ganacsatada iyo bangiyo badan baa jiro Ani- aniguna haddeer waayo aragnimo badan baan u leeyahay sida wax loo haddeer malaayiin laba boqol oo milyan ka badan baan saddexdii sano aan geliyay degmadeyda marka lacagta ma ahan dhibaatada waxaa loo baahnaa ay ahayd gowl siyaasadeed taasna waan haysanaa insha allah labada suuqoo hadda jirana waan xoojinaynaa sida loo dayactiro midkaan cusub oo ka weynaa doono kuwaas noqon doonana mid ay soomaalidu leeyihiin uusan qof kale lahayn insha allah biidni illaahi kariim waan dhisi kaasi wuxuu ahaa cabdi warsame oo ka tirsan golaha deegaanka ee minneabolis wuxuu u warramayey sahre cabdi axmed muusigaasi dhegihiina ku soo dhacayaana wuxuu hordhac u yahay codka sayid khaliife iyo heestii hablaha geeska
magawadin magagin mangabdhoobin mangubin mangunaanadine gabaygiina maandayn geeraad hadaydii iminkan gardaadsho oday mangabin qalkaygiye murtininan gunteediyo aqoonko goldhigeedu kondhadegi aqoonu sidaan wabiganaanu xilkaa gudol lamaalo xillidii ku gaxyo odaydaliyada soo degay ku darsaday gufaaciyo guulaama diriro kanka jabay habeenkii odaydaba gacan soo rogay uraaciyo garool iyo intaa xidid ka mawtaray dhulkaa wada galaaliyo odaydabiyada makaa degay oday afar kaagadaydiyey
heestaasina waxaa u dambeysay barnaamijkaygii fiidnimeynta haddii laadhahdo berri aynu mar kale dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdisaare ciidanoor iyo dhammaan saaxiibada v o a oo idinla sidaas iyo fiidnimo wanaagsan gurmashada dagaal iyo lugtiyo colaada gobaha nafwaagiyo halka laysku gowraco haddaan dumarku gooyaa gubaabo kicinayn sida galowga diilo xiliin geesi qayrkii birta kuma dhumaan birta sama barwaaqa dhulka geeda jiifa haddii geedii lagu furo dhallinyara isburataa gurdan raaca fiidkii golo weyn ku kulan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.